halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiis ah bisha nofembar waa toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxyaabaha uu sameeyey masalan ku saabsan iiraan oo kale ama cimilada waxa ku saabsan oo kale laga yaabay inuu yaraha isaga aamuso oo maxaan idhahdaa uusan afka ku soo celcelinin laakiinse inuu yidhaahdo waan ka baxay totally waxay noqonaysaa runtii meelkabood bay noqonaysaa ama meelkadhac bay noqonaysaa
kaasi waxa uu ahaa brofesor maxamed mukhtaar oo ka warramaya sida doorashada donald trump ay u saamayn doonto waxyaabihii uu soo qabtay madaxweyne barack obama
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida doorashadii aqalka sare ee hirshabeelle iyo xubnaha ku soo baxay beelaha qaar ee koonfur galbeed oo ka cabanaya sida xubnaha aqalka hoose loo soo xulayo iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa khamiista maanta ay tegi doonaa aqalka cad ee maraykanka kadib markii uu tartanka doorashada madaxtinimada kaga adkaaday hillary clinton madaxweyne obama oo xafiiska ka tegi doona bisha january ayaa trump ku casuumay aqalka cad waxaana ay ka wada hadli doonaan sida ugu macquulsan ay ugu wada shaqayn karaan awood wareejinta labada madaxweyne obama ayaa si xoogan ugu ololeeyay hillary clinton inay noqoto madaxweynaha maraykanka islamar ahaantaasina shaqada ka bedesho waxa uu sheegay in guuldaradii soo gaartay xisbigiisa iyo hillary clintonba ay tahay mid aad u adag madaxweynaha la doortay donald trump ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu noqdo madaxweynaha dhammaan dadka maraykanka ahi iyadoo dhanka kale hillary clinton ay ka hadashay guuldaradeedii doorashada waxaa clinton oo hore ay usoo noqotay xogeyihii arrimaha dibadda maraykanka ahi ay sheegtay in ay doonayso in hore loo socdo iyadoo islaamar ahaantaasina muujisay sida ay uga xun tahay guuldaradaasi soo gaartay hadalkaas ayay u sheegtay taageerayaasheeda oo ay kula hadlaysay magaalada new york waxaana ay tiri in guuldaradaasi ay tahay mid xanuun badan oo muddo dheerna ay jiri doonto waxa ay ka shanqarisay in waddanku uu kala qaybsan yahay si ka badan sidii ay filayeen waxay taageerayaasheedu ugu yeertay inaysan joojinin aaminaadda ah in ay sax tahay u dagaalamitaanka waxa mudan in loo dagaalamo
dalka hayti ayaa waxa uu qaaday ololo ballaaran oo tallaal ah kaasoo lagula dagaalamayo cudurka koleeraha oo meelo badan oo waddankaasi ka mid ah si weyn u saameeyey kadib dabayshii matthew ee ku dhufatay waddankaasi ololahan ayaa ka bilowday talaadadii shalay dalkaasi waxaana la rajaynayaa inuu noqdo ololihii ugu weynaa ee caalamka kaasoo bartilmaameedsan doonaa sideed boqol iyo labaatan kun oo qof waxaa jiray saddex kun iyo shan boqol oo kiis oo looga shakisan yahaa cudurka shubanka kuwaasi oo ka dhashay biyo wasaqaysan waxa uu si weyn ugu baahayaa cudurkaasi guud ahaan dalkaasi kadib duufaantii xooga badnayd ee ku dhufatay bishii lasoo dhaafay dhinaca koonfur bari ee dalka hayti hayti ayaa sanadkii labadii kun iyo tobankii la dagaalantay sidii ay u joojin lahayd cudurka koleeraha kadib markii dalkaasi ay soo geliyeen ciidamo ka mida kuwa nabad ilaalinta ee qaramada midoobay tan iyo wixii markaa ka dambeeyana waxaa cudurkaasi uu saameeyey siddeed boqol oo kun waxaana u dhintay sagaashan kun oo qof halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington madax kala duwan oo caalamka ayaa usoo hambalyeynaya madaxweynaha la doorta ee dalkan maraykanka donald trump madaxweynaha dalka jabuuti ayaa ka mida madaxdaasi warbixintan goordhow waxaa noo soo diray waryaheena ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa u diray dhambaal hambaliya madaxweynaha la doortay ee donald trump ee hayn doona talada dalka maraykanka afarta sannadood ee soo socota madaxweynaha jabuuti ayaa ku xusay dhambaalka inuu si farxad leh u soo dhoweeyey doorashada madaxweyne trump markii uu ku guulaystay tirintii codbixinta isagoo tilmaamay inay arrintaasi ka turjumayso kalsoonida ay dadka maraykanku u muujiyeen madaxweynaha jabuuti ayaa ku shaaciyey dhambaalka hambalyada inuu u hanweyn yahay sii xoojinta iyo koru qaadidda xidhiidhka wanaagsan ee iskaashi ee u dhexeeya jabuuti iyo maraykanka dhinac kale cabdiraxmaan cali cusmaan oo loo yaqaan cabdiraxmaan maleeshiya oo ah muwaadin maraykana oo soomaaliyeed ahna bisnisman amba ganacsade degan jabuuti ayaa marka hore iiga warramay in jabuuti ay si xoog leh uga faa'iidaysan doonto hoggaankan maraykanka ee donald trump uu ku guulaystay istaraatiijiyada jabuuti ee ku taal oo ah meesha adduunyada ugu muhiimsan maanta waa halbowlihii adduunka weyaan waxay ku taallaa meel maamusha ama hagta ama ku leh influence dhaqaalaha adduunka xaqiiq waxaa ah bayska ugu weyne africa maanta jabuuti buu ku yaalaa waxaa ka joogto tobaniyo kun oo maraykana wayna kusoo badan doonaan sababta aan kuu sheegayna waa sababta ah in qof walbuu ilaalsado mandaqadani jabuutina ay tahay halbowlihii gudaha shacabka markaad eegtid waa laga yaabaa in heelar gelinta loo badnaa laakiin xaqiiq markaad ka eegtid dhanka kale waxay sare u qaadi doontaa baahida jabuuti loo qabo ayaa sare u kici doonta saacaddan wixii ka dambeeya waxayna noqon doontaa meel mandaqad indhaha lagu wada haayo america kalinama noqon doonta waxaa indhaha kusoo hayn doona qolo walba marka waa inaan xajisanaa meeshana degmadeennan geeska afrika waxaa la ogyahay dhibaatooyin xagga xasiloonida inta badan inay ka jiraan donald trump hogaankan maraykanka ku guulaystay saamayn intee leeg bay ku yeelan kartaa marka nabadgelyadii iyo xasiloonidiian degmadan geeska afrika geeskan waa geeska africa ama horn of africa loo yaqaano waa meesha ugu muhiimsan marka la eego caalamka istaraatiijiyada ama ha noqoto hawada la maraya ama badda la maraya waxaana ilaahayna dhigay meesha ugu muhiimsaneyd oo xaggii frontlineka ahaa haddee noqon lahayd jabuuti haddee noqon lahayd soomaaliya haddee noqon lahayd eritrea waa saddex dal oo kii ah waxa ka soconana waa wax dhibaatooyin joogta muddo hore soo socday oo badana u badan xagga dhaqaalaha fakriga dadkii aan waxba haysanin wadamadii aan korin muddo dheer de taa waxaan rabnaa in insha allah isbedel ka yimaado waxyaaba fara badan oo kusoo koraya ayaa jiro oo ka imaanaya dhanka kale yeman oo iminka sii kala daadanaysa etoobiya oo ayada laftigeedu aanan fadhinin oo sabaynaysa intaana jabuuti kolley waxay ku yeelan doontaa ta'hiir weyn bay ku yeelanaysaa marka jabuuti waa muhim oo maraykanka waxay u tahay meesha ugu muhiimsan maanta wadamada strategically marka loo fikiro si strategica waxaa number one u ah jabuuti way kasoo guurayaan okinawa japan way ka guureen philippine way ka guuri doonaan maxaa ku dhahaa meelo badan oo asia ah waxaa la iskugu imaan doonaa madaqadan africa ah halka keliya maanta africa command ay joogto waa jabuuti waxay noqon doontaa meel jabuuti aad muhim ugu ah dowladaha waaweyn khaasatan maraykanka taana ma aha wax negative ah wax positive ah laakiin anaguna waa arkaynaa dadkuna inay arkaan baan doonaynaa in laga faa'iidaysto oo dhanka positiveka la eego aana la eegin negativeka shacbiyan waa jeclaysan karaynaa waayo gabadhii cararaysa hillary clinton hadalla xun lagama hayn dadka inay wanaag kula dhaqmi doonto in ay xumaan wadanin inay muslimka nacaynin waxaasoo idil way sheegaysay waa wax fiican laakiin markaa dhanka kale eegtid waa dad fikraddii bidixda xiga oo annaga ma yeeli doono dhaqanka qaarkiis ay iyada fasixi doonto ummaddeena ma ogolaan karayaan waxaan bilcagsi ka jecelna ninka xaytamaya qaylinaya waa ku dilaya dheh aya anigu waxaan qabaa inaan heshiis la geli karayn oo aanan loo arag wax negative ah waayo isaga cleer ah marka kaa waan wada hadli karaynaa laakiin kaan kale wuxuu ku leey heshiis baan nahay maxaan ku wada hadalnaa laakiin dhaqanka xumaa baan kugu waday i hope inaad afkarateen baan malaynayaa laakiin markaad eegtid donald trump cleer weeyaan wuxuu cleer ku yahay wuxuu ku yidhi kuma doonayo adna waa oranaysaa kuma doono laakiin dan baan isugu imaan karaynaa adduunyada idinla dan baa la kala leeyahay interest wax la yidhaha jir wax saaxiibtinimo joogta la yidhaahdo ma laha dan joogta ayaa jiri doonta rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo aad dhegeystayaal idaacaddeena subaxnimo aad dhegaysanaysaan markana aynu aadno dhinacayo qandale ee puntland wargurdhoon soo gaaray ayaa sheegaya in halkaasi ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay weerareen kadib markii todobaadyadii lasoo dhaafay ee halkaa ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan ururka ice waxaa haddaba khadka telefoonka ee puntland si toosa ugu jirta wariyaha v o a faadimo yaasiin ee faadimo haddaadna maqasho bal waxaad sharaxaad inaga siisaa waxa soo kordhay iyo xaaladdu sida ay tahay
adayaa umahadsan tahay magaalada qandala ayaa lagu soo waramayaa in shalay gabalgaabadkii ciidamo ka tirsan ciidamada badda puntland iyo jamhadda uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin ee la magac la magac baxday khilaafada islaamiga ah uu iska horimaad kooban ku dhex maray agagaarka degmada qandala dagaalkan ciidamada badda puntland ayaa lagu soo waramayaa inay ku sugnaayeen xeebaha ku dhow dhow degmada qandala halka jamhaddan uu hogaaminayo sheekh cabdulqaadir muumin ay ku sugnaayeen magaalada qandala waxaa goobjooge ku sugan agagaarka degmada qandala ayaa v o a u sheegay in ciidamada badda puntlandna ay ku sugnaayeen xeebta ay adeegsanayeen hubka culus jamhadda qabsatay ee degmada qandala ee cabdulqaadir muumin uu hogaamiyena ay xeebta difaac ka xirteen iyaguna ay ku jawaabayeen hubka culus gobolkaa isugu dhacay rasaasna way joogtatay waa tahay ee wararkii ugu dambeeyey ee waa tahay faatma marka ee ma la ogyahay khasaaraha ka dhashay een weerarka halkaa ka dhacay
lama sheegi karo magaalada waxaa lagu soo waramayaa dad saddex qof ama afar qof aan ka badnayn inay joogaan isgaarsiintu way adag tahay in lala xiriiraa waxa wax noo sheegaya waa dadka deegaanka xijiyeysatada iyo kalluumaysatada ka agdhow laakiin ma aha dad ku sugan gudaha degmada qandala ama ku sugan xeebta ee badda dusheeda waxay ii sheegeen uun inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta gobolka ayaa isugu dhacay saakay waxaa v o a u suurta gashay inay la xiriirto dadka ku sugan agagaarka degmada qandala waxay ii sheegeen rasaas aan badnayn oo kasoo dhacaysa dhinaca ciidamada badda inay maqlayeen walow dhinaca ku sugan degmada qandala aysan jawaab bixin marka waxaa ku sugan degmada qandala xeebteeda ciidamada isbahaysiga nato oo ilaaliya biyaha gacanka cadmeed waa tahay iyo ciidamo badda puntland warar ku dhow dhow ciidamada waxa ay sheegayaan inan puntland weli weerar ay macnaha u diyaar garoobin laakiin keliya ciidamadan ay amar u qabaan inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa xeebta wixii qandalo ka baxaaya iyo wixii soo gelaya marka ee een dagaalku waxaan u fahmay in uu uusan ahayn mid een si toos ah gudaha magaalada uga dhacayay oo keliya uun ahaa mid u dhexeeyey ciidamada badda puntland iyo een maleeshiyaadkaasi isis ee deegaanka jooga
dagaalku saasuu ahaa kafool kafool ma ahayn Eh, ciidamada badda puntland waxa ay rasaasta kasoo ridayeen badda dusheeda Eh, walow la sheegayo eh, maaragtay in la isu muuqday Mhm.
Eh, kuwa kalena waxa ay ka tuurayeen xeebta Eh, waxaa lagu soo waramayaa inay difaac ka xirteen jamhaddan uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin ee la baxday khilaafada waa tahay een dhulka cirifka ku haya degmada qandala ee miyiga ah inay difaac ka xirteen xeebtan ay ka xirteen ugu dambeyn ee adigoo soo koobaya puntland ma ka hadashay marka iska horimaadka xalay aad sheegayso inuu dhex maray ciidankeeda badda iyo een maleeshiyaadkaasi qandalo jooga
maya cid ka hadashay ma jirto Een, kuwaanana ma aysan hadlin waa tahay laakiin eh, degmada qandala dadka ku sugnaa waa ay kasoo barakaceen dad ku dhow toban kun oo qof baa ku noolaa Mhm.
Een, qaybtood waxa ay ku sugan yihiin xeebaha udhexeeya qandala iyo boosaaso oo tuulooyin yaryar oo buruc iyo een, kuwa kaleeto ayay ku sugan yihiin qaybtood magaalada boosaasoy soo galeen Een, marka waa tahay kolley dhinacyadu waa wax hadala oo laga bixiyo ma jirto aad baad laakiin waxaa ka jidha een, eh, saansaan colaadeed baa ka jidha deegaankaas faadumo aad baad umahadsantaha wixii soo kordhay kolley waa isla socon doonaa faadumo yaasiin ayay taasi ahayd halkaad eh, naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa v o a
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa qorshayaal baaxad leh ka fuliyey dalkan maraykanka muddadii ku dhowaadka siddeedda sano ahayd ee uu xilka soo hayay qorshahaasi waxaa ka mid a barnaamijka daryeelka caafimaadka dib u soo kabistii dhaqaalaha dalka iyo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabaha uu ku guulaysta ay ka mid ahayd heshiiskii nukliyerka ee iiraan donald trump intuu ololaha ku jiray waxa uu wacad ku marayay inuu joojin doono barnaamijyadaasi haddaba ma u suurageli kartaa madaxweynaha la doortay ee donald trump inuu arrintaasi fuliyo su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa haruun macruuf waxa uu weydiiyey brofesor maxamed mukhtaar oo bara ka ah jaamacadda savana state ee gobolka georgia
Um, run ahaantii eh, madaxweyne obama yani muddadii labadii eh, term oo madaxweynaha ka ahaa dalka maraykanka waxyaaba en, runtii aada iyo aad la tilmaami karo ayuu ku guulaystay gudaha iyo dibadda labadaba gudaha haddaan kasoo qaadno masalan waxaan odhan karnaa wuxuu madaxweyne noqonaya dalka asigoo ku jiro runtii recession aada iyo aada shaqa la-aan maxaan idhaahdaa dadkii guryahoodii ay beeleen shaqadoodii ay beeleen warshadihii waaweynaa ay maxaan idhahdaa wada xirmeen wuxuu kusoo beegmay waqti saas aada iyo aada u culus wuxuu runtii sameeyey wax yaab leh yacni in uu ka badbaadiyey dalkii maraykanka recessionkaas foosha xuma oo u soo celiyey maanta dalkii in shaqadii dadkii maanta shaqa la-aanta marka yihahdo ay marayso afar dhibic sagaal in warshadihii maraykanku ay soo xoogeysteen oo maanta xataa ay maaragtay tartankii ay kula jireen dunida kale ay meelaha qaarkood kagaba ay sii fiican yihiin marka dhankaas dhaqaale runtii waxaa wax la taaban karaayo ayuu maaragtay dalka gudihiisii ka qabtay waa gartay dhinaca barnaamijyada caafimaadkana caafimaadku haa caafimaadku wuxuu ka qabtay wax oo runtii aan intaa qarni iyo ka badan loo dagaalamayo oo ahaa in dalkan loo helo yacni caafimaad insurance oo maaragtay dadka oo dhan kabar garayn karaayo ama adoo ama tanaad ahaaw ama faqiir ahaaw oo lagu runtii guuldarooday oo isku soo dayeen maamullo badan isku soo dayeen oo iyo ku guulaystay oo waxaan marka dambe loo yaqaano obama care oo maanta waxaa la kabargareeyey laba labaatan milyuun iyo in ka badan ayaa maraykanka kabargaraysan wuxuu ku guulaystay in xataa maaragtay inshuransyadu ama caymisyadu waxay diidi jireen markay ku qaadanayaan haddii cudurro oo ayaga ka horreeyay aada qabtay inaan lagu qaadanaynin tii buu ka diiday maanta adoo cudur horey u qabtay yani yani waad kabargaraysan tahay wuxuu kaloo dadka da-da yar u sameeyey ilaa intay ku jiraan jaamacadda ilaa lix iyo labaatan sano ay ka gaarayaan inay maaragtay ay ku jiri karo karayaan yani caymiska waalidiintooda marka run ahaantii dhanka caafimaadku wax aan horey loo arag iyo maaragtay guul a ka gaaray waa gartay markaan eegno marka donald trump waxyaabaha uu ballanta ku qaaday maalinta ugu horeysa ee uu xafiiska tego waxaa ka mid ahaa inuu ka takhaluso barnaamijkan caafimaadka iyo sidoo kale isagii xisbigiisuba waxay aada u doonayaan inay sharciyadii lagu soo rogay shirkadaha ganacsiga iyo suuqa wall street iyo kambaniyaashan qaniga ah shuruucda adaga obama ku soo rogay ee ka hor istaagayay inay ganacsigooda ku xadgudbaan ama siyaabo kale uga faa'iidaystaan inuu furfuro oo u dabciyo taasoo ka timid dhibaatadii hoos u dhaca dhaqaalaheen soo aragnay marka ma samayn karaabay kula tahay donald trump qorshayaashaas ma bedeli karaa oo dib ma u celin karaa ma kala furfuri karaa
wallahi aada iyo aad bay u adkaanaysaa trump donald trump yani intuu ku jiray loolanka sidii uu maaragtay ugu guulaysan lahay xafiiskan madax madaxweynenimadu yani wuxuu adeegsanaya wax allaale waxay u suurtagelin karaayo waana ka wada warqabnaa xilligii hore oo mataqaana isreerreebka wuxuu adeegsaday in xataa dadka uu daleecadeeyo oo aflagaadeeyo waxyaabaha masalan dadka maraykanka badidiisa dad badan baa jiray waxyaaba ay uurka ku haayana laakiinse ana carabka aysan soo marin karin baa jiray oo laakiin asigii uu ku geesiyooday inuu wax waliba uu dadka ku yiraahdo wuu ku guul wuu ku guulaystay runtii uu kaga soo gudbay isreerreebkii markuu markii lasoo gaaray xilligii uu la tartamayay qofka keliya oo xisbiga kale murashax u ahaa hillary taatikadiisi wuu bedelay haddana wuxuu bilaabay inuu adeegsado masalan waxyaabahan loo yaqaano isgaarsiinta bulshada sida twitterka oo kale oo ayuu bilaabay in uu hooshiisa ku qabsado waxaa la gaaray mar dhexda xataa markii ugu dambeysay in la war twitterka naga daayo haddana aan wax kala bilowno oo aan bal wax qoran oo maaragtay aad ka akrinaysid xaanshi ama meel maaragtay teleprompter aad ka akrinaysid in la sameeyo marka runtii maraykanka haaruna waa taqaanaa waxaa markaad shaqo raadinaysid yani waa in aad runtii aad is iibisa oo si allaale sida aad shaqadaa ku heli karaysid aad ku heshaa tiiba ku dadaalay wuuna ku guulaystay hase ahaatee january wixii ka dambeeyay runtii baa la gaaraya markuu shaqadii uu tago waxyaabihii uu islahaa way suurtagalayaan ama habkii uu rabiy inuu u sameeyo ayaa waxaa laga yaabaa in ay ka hor yimaadaan taxadiyaad xagga xisbigiisa qudhiisa waayo xisbiga jamhuuriga maanta ma midaysna iska ilaawi xisbiga oo dimuqraatiga shacab shacabweynihii maraykanka aada iyo aad bay u qeybsan yihiin yani aqalkii hoose aqalkii sare iyo white house intaba waxbaa kala qeyb qeybsan ma sahlanaanayso Waa ma gartay.
kumana degdegi karaayo inuu yidhaahdo waxaasi dhulkan dhigaya tan waxaan u malaynaya inay ahayd keliya siyaasad inuu bal horta shaqada horta ku gaaro oo aqalka inuu horta tago waa gartay een, dhinaca arrimaha dibadda waxyaabaha uu sheegay in uu ka takhalusi doono markuu talada qabto waxaa ka mid ahaa heshiiskii nucleerka iiraan lagu xakameynayay bar- eh, madaxweyne obama uu sida weyn uga shaqeeyey marka dhinaca sharciga markaad ka eegto heshiisyada noocaas ee caalamiga ah maraykan keliya ma khusin qaramada midoobay midooda yurub ayaa qayb ka ahayd heshiiskaasoo kale ma ma ka takhallus karaa ma joojin karaa eh, donald trump
Ah, taa qudheedii eh, u malayn maayo Een, eh, een, waxyaabihii ugu soo jidmaray bay ahayd waayo sidaad adba u tilmaantay heshiisyada caalamiga ah waa heshiisna waa heshiis mataqaana dowladda maraykanka eh, eh, bilateral ayaga iyo ay dowlad kala galaan ama heshiisiyo mataqaana oo dad badan ama gruubyo badan ay wada galaan weye waxyaabaha uu sameeyey masalan ku saabsan iiraan oo kale ama een, cimilada waxa ku saabsan oo kale waa heshiisyo runtii loo wada dhan yahay dunidii oo dhan ba kan cimilada mataqaanaa boqol iyo dhowr iyo konton dowladoodba ayaa saxiixay paris kan iran waxaa saxiixay dowladaha awoodda leh kuwa ugu waaweyn oo dhan baa wada saxiixay maraykan keliya ma aha laga yaabay inuu yaraha iskaga aamuso oo maxaa idhahdaa uusan eh, afka kusoo celcelinin laakiinse inuu yidhaahdo waan ka baxay totally eh, waxay noqonaysaa runtii eh, waxa- meel- meelkabood bay noqonaysaa ama meelkadhac bay noqonaysaa waxay abuuraysaa xulafadii maraykanka iyo dadka ay asxaabta ahaayeen inay ku dhex abuurto qalalaasi iyo dhibaatooyin kale midda kale waxay furaysaa iiraan haddii uu maraykanka hadduu uu trump uu kaga baxo sheekadaasi soo iyadina dee eh, u noqon mayso meesheedii oo lo waxyaabihii laga baqaayo oo ahay inay nuclearkeeda ilan way taqaanaa si loo sameeyo ay sii wadato marka een, taa qudheedii waxaan u malaynayaa yani kuma degdegi karaayo laga yaabay masalan heshiisyada oo bilateralka ama maraykanka iyo dalalka ay galeen sida masalan kan uu la galay ama uu la sameeyey cuba oo kale yani cuba oo runtii een, cunaqabateen intaasoo sano lagu hayay buu ka qaaday Mm, waa laga yaabaa inuu is yidhahdo wallahi kaamalaha waa wuu sahlan yahay taa qudheedii uma suurtogayso waad la socotaayo yani dadka hadda florida ku doortay waxaa u badan eh, cuban americankii baa u badan oo dhahayo een, eh, siduu sheegaya inay noqoto laga yaabay laakiinse yani way ku adkaanaysaa in maxaan idhahda uu isku furo intaasoo jabhadood eh, muddada eh, afarta sano hore eh, inuu intaas isku furo waxaan u malaynaya inay aada iyo aada ugu adkaanayso marka wuu ka digtoonaan doonaa waxayna ku xiraan doontaa runtii aqaladan hoose iyo sare iyo siday ula shaqeeyaan iyo een, ra-iil caamka maraykanka guud ahaan iyo kan caalamka yani maraykanka maanta maaha keliya dowlad keliya maaha runtii dunida oo dhan baa eeganayso maanta waad la socotaan ama idinkaaba dee kan nooga war fiican dunidu reactionka ay ka bixisay doorashadiisa yani waxay u badan tahay runtii dadkii inay aada iyo aada uga naxeen oo ay nabcayseen hataa qaarkood oo ay maaragtay feejignaan ay bilaabmi doonto marka inuu isku furo intaasoo dhibaato ah gudaha iyo dibadda ani waxaan u malaynayaa ah, president trump yani wuu aada iyo aad buu ugu fiirsan doonaa yani eh, kuma degdegi doono in uu yidhaahdo waxa kan oo dhan waan burburinaya umalayn maayo inay ii suurtagalayso kaas waxa uu ahaa professor maxamed mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana state ee gobolka georgia oo u waramaya haaruun macruuf
shalay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa ka dhacday doorashada sideed xubnood oo ka mid noqon doona aqalka sare ee dowladda soo socota ee federaaliga ee soomaaliya xubnahaas ayaa waxa ay sheegeen inay ka shaqayn doonaan sidii ay dalka wax ugu qaban lahaayeen horena loogu socon lahaa xuseen xasan dhaqane ayaa warkan jowhar ka soo diray sideedda xubnood ee aqalka sare loo doortay ayaa waxaa ku jira laba haween ah iyo rag magac ku dhex leh soomaalida sida brofesor cismaan maxamuud dufle iyo muuse suudi yalaxow qaar ka mid ah xubnaha la doortay ayaa dareenkooda uga waramay idaacadda v o a waxay muujinaysaa in ay soo horumaraan aqoon-yahaniin ee muxuu ahayto runtii een, wax la qaybsan karaya yani bulshada caalamka iyo muxuu ahayto- muxuu ahayto bulshada soomaaliyeedba yacni runtii waxna horumarna yacni dhalin kara ama abuuri kara yacni horumarinta bulshada iyo muxuu ahayto muxuu eh, dowlad goboleedkaas ama dhammaan muxuu ahayto dowladda qarankaba yacni waa wax runtii aad iyo aad yacni tusaale mudan in dadka yacni waxtarka leh ee mase bulshada waxtarka u leh eh, in ay soo hormaraan oo weliba maaragtay si yacni u horumariyaan muxuu ahayto een, bulshadooda iyo muxuu ahayto iyo iyo iyo muxuu ahayto dowlad goboleedka marka ay ka soo jeedaan magacii waa cismaan xamducow Ee, waxaan aad ugu faraxsanahay kursi koowaad ee senatarka hiir shabeelle maanta ku guulaystay waa taariikh aad aan ugu faraxsanahay
maxay micnaho kaaga dhigan tahay inaad ku guulaysatid kursiga koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka hirshabeelle maasha allah wallah waa taariikh aad aad aan aan- yani geli doonto iyo buuggiga dahabka maxaa yeelay anoo siyaasad ku cusub inaan noqdo senatarka ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee ka soo baxa maamul goboleedka hiir shabeelle naciimo sheekh ibraahim yuusuf waxay ka mid tahay labada gabdhood ee aqalka sare loo doortay waxay si kooban u sharaxaysaa siday u aragto in la doorto iyo ujeeddada ay ka lahayd inay tartan u gasho aqalka sare ee soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa nicmo ibraahim yuusuf waxaan ku guuraystay kursiga aqalka sare ee f- dol- ee baarlamaanka hirshabeelle Waa aadaan u farax- aa- aad baan ugu faraxsanay inaan ku guulaysto waxaana aaminsanahay in qoondada gabdhaha ay muhiim tahay ee ragguna iska socon kara ilaa ay gabdho ay haystaan oo macnaha meel walba waxay u baahan yihiin wax kaabo nidaamkan ee soomaaliya waa ku cusub yahay oo aqalka sare waa markii ugu horreysay Een, maxay tahay sababta aad ku dooratay inaad u tartanto aqalka sare waxaan u doortay isbeddelka cusub ee isbeddelka cusub ee dowladda federaalka labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa labada kun iyo labaatanka waxaan jeclaystay inaan ka qayb galo ama aan ka mid noqdo dhismaha iyo isbeddelka iyo maxaa la dhahaa waddanka horumarkiisa iyo inaan macnaha fikirka cusub iyo k- tida aan leeyahay iyo ganacsigayga iyo waxbarashadayda iyo wixii experience-iga inaan uga faa'iiday dalkayga saasaan ku jeclaaday aqalka sare ee hirshabeelle ee laba dumaraa ku guulaystay sidee u aragtaa doorka dumarka ee siyaasadda soomaaliya gaar ahaan gobolka hirshabeelle waxay ila tahay inay muhiim tahay inay gabdhaha kootadooda helaan boqolkiiba soddon waa feer sidaas ila tahay Waa raj- waa helnay waana helaynaa insha allah saasaan rajaynaynaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa waxa uu ku bogaadiyey xildhibaanada maamulka hirshabeelle sida qiimaha leh ay u doorteen xildhibaanada ku matali doona aqalka sare ee soomaaliya waxaana uu sidoo kale sheegay in mudnaan gaar ah uu maamulkiisa siin doono kaalinta dumarka waxay muujinaysaa hawsha maanta dhacday ee qabsoontay waxay muujinaysaa oo caddayn u tahay hirshabeelle inay karti yihiin xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
markana aan ku yaranasano kaalimihii suugaanta haye jamaal maxaa noo xiga ee falastiin dhegeystayaasha waxaan usoo qabanaynaa fanaanada canab marwo iyo heesteedii ku salaamay kaa qaada codka macaan ee canab marwe iyo heesta ku salaamaya gabagabowaa guud ahaan idaacaddeenni waa jamaal iyo falastiino idinla sidaa iyo nabadgelya
is for our Universal Time. Stay tuned for